barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabey daandurey daanta inta aanan aadin dhambaalladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen bal aan ku daahfurano barnaamijka heestani dabacsan oo ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta cawaale aadan iyo farxiya kaba yare
baalku ugu horreeya nuur waxa uu naga soo gaaray bashiir maxamed cali iyo bashiir cabdiweli xasan iyo cali baashi cabdikariim axmed cabdinuur xaashi iyo maxamed cumar xasan iyo bakar macalin cabdirasaakh iyo maxamed cabdulaahi cali iyo sakariya daahir ciise iyo cabdulaahi maxamed axmed iyo muraal axmed diiriye cabdi maxamed ciise jamiilo maxamed muumin iyo xamdi xasan maxamuud iyo faadumo caabi cali waxaana dhammaantood ay kala joogaan muqdisho u dhuuso mareeb iyo guriceel waxayna taaniid u dirayaan cali maxamed warsame iyo bahjo cabdulaahi xasan oo ku aqalgalay magaalada muqdisho degmada yaakshiid waxayna leeyihiin arooskeenna aamiin nuurow dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa heesta maalmihii wacnaa way soo socdaan codkii cabdirisaaq anshax kudhuwe hatool bahar qof kale la wilowday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado kudhuwe hatool bahar qof kale la wilowday wadna caashaaqo wacad ruux la galay walwal kala kulmo walwal kala kulmo lagu iirsa lagu iirsado qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho qalbi waayayo wehel ku jeclaa webi kala xidho wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu bariyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan laba wada jirkiyo waxaa dila kala gacanka waan toobayo waxintiya adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoosugayo wayna hoosu wayna hoosugayo laba wada jirkiyo waxa dila kala gacalka waan toobayo waxintii adduun laba weli ka maran una wiiqmiino wayna hoosugayo wayna hoosu wayna hoosugayo naf wanaagsani lama waaraye haddii aan wad iman aan naf wanaagsani lama waaraye haddii aan wad iman wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wayahaad qabtiyo waqtigan adagi wuu ku dhaafayaa wuu ku dhaafayaa wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan wasanuu beriyo maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan maalmihii wacnaa way soo sodaan weye maalmihii wacnaa way soo sodaan dhambaalkani daanda waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah cabdinuur shariif cali cabdikhadar shariif ayaanle aadan shariif iyo cabdiweli shariif khtaar bashiir shariif cumar iyo axmed hiire bashiir maxamed shariif daahir iyo nuur ayaanle shariif iyo muxidiin busuri dhammaan asxaabtani oo isku duuban ayaa waxa ay u hambalyeynayaan maxamed shariif cabdi iyo aamine shariif mukhtaar oo uu wiil ugu dhashay degmada dhuxun ee gobolka nagub ee dowla deegaanka soomaalida waxaan leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin haatanna aan dib ugu laabanno kaalimihii heesaha qormaa kugu dambaysay heesta hakaba iyo fanaanka xasan aadan samatir
fidlay batay bushlan korteesku badna fidlay batay bushlan korteesku badna lambal marau kibirne mabadariya lambal marau kibirne mabadariya akaba banashe akaba banashe buurto fitaalu banuuda ballankaynahaye akaba banashe akaba banashe buurto fitaalu banuuda ballankaynahaye baabuur maraa ee ilugube ee ilugube ee ilugube ogleyaranti bararaybu sheegne midoorku buuho shumugleyaabi ogleyaranti bararaybu sheegne midoorku buuho shumugleyaabi intay meebadi sheegayo nuur sheegila intay meebadi sheegayo nuur sheegila lambal maraaw ibirde mabadaadiya lambal maraaw ibirde mabadaadiya akaba banashe akaba banashe buurto kitaalo banuuda balankaynahaye akaba banashe akaba banashe buurto kitaalo banuuda balankaynahaye baabuur maraa ee ilubube ee ilubube ee ilubube nololay bilowshee naftay barkowa reerkayda diita reer uka reertee nololay bilowshee naftay barkowa reerkayda diita reer uka reertee gabar baari boornaasi baylu rogduwa gabar baari boornaasi baylu rogduwa lambaal maraaw kibegme mabadaariya lambaal maraaw kibegme mabadaariya عقب بناشي عقب بناشي وجوك تالو بنودا فلكاي نهاي عقب بناشي عقب بناشي وجوك تالو بنودا فلكاي نهاي بابور مرا اي لبوبي Ey lukubi, ey lukubi.
dhambaalkana waxa uu nagu yimid hooyo batuulo cusmaan iyo cabdi ibraahim cusmaan iyo habaryar samsam cusmaan iyo abdi axmed cusmaan cabdi ibraahim cusmaan iyo habaryar xamdo cusmaan iyo iyo faadumo ibraahim waxaana ay kala joogaan norway denmark iyo kenya waxayna halkan taaniid ka gaarsiinayaan cabdulaahi aadan iyo deeqo xasan oo gabar ay ugu dhalatay copenhagen denmark oo ay leeyihiin allah ka dhigo gabadhaas tii soo weynaato oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tartay aamin ayaan leenahay waxaan leeyihiin soo weynaawo allah waxaan leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tii soo weynaata waalidkeedna baari u noqota heesta kale aan idiin soo qabanayo waxaa qaadaya daa'uud xanfar
dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo timahaasida bay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga daldalaalka kudkaaga iyo timahaasida bay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga waxaa caawaa ku dhacayaa ilhiidi ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya qalbigayso gabkaaga waxaa caawaa ku dhacayaa ilhiidi wadakaalay kaalay dheeleeda bu fiirso heedhe heedhe dhantadiyo sacabkeeda dababla xanuuboodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kugu dheeray dilishaad wadaagtaani eelheedee dhabu fiirso hedhede dhabu fiirso hedhehede dhansadiyo sacabkeeda dad hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda Hee, codka kugu dheeray dilashaad wadaagtaan eelheedee dalkaaga dhufsanaanta dalkaaga dayaa'igu mayadag taan adiga ku fido dhamayskuruxay dirasiyo jogaaga dhufsanaanta dalkaaga dayaa'igu mayadag taan adiga ku fido dhamayskuruxay dhigiyo waxaad raacday dhammaansidadadaydoo dhan dhuxiyo naftaada hanatay dibatada kaad dhowduudu ku dhiigan jacaylkaagii lihiili dhigiyo waxaad raacday dhammaansidadadaydoo dhan dhuxiyo naftaada hanatay dibatada kaad dhowduudu ku dhiigan jacaylkaagii lihiili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhansadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kuugu dheeray ilashaad wadaagtaani lihiili warbal kaalay kaalay dheele hidde kaalay kaalay dheele dhantadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda hee codka kuugu dheeray ilashaad wadaagtaani lihiili yabaa warbal kaalay kaalay dheele hidde dhabalkana waxa uu nooga yimid zaahre aadan cabdi iyo samiiro aadan cabdi iyo jeele aadan cabdi iyo cabdikuus aadan cabdi iyo cabdinaasir aadan cabdi iyo suweydo aadan cabdi cabdinajiib aadan cabdi iyo falastiin xareed cabdi iyo khaalid xareed cabdi iyo kalsoon xareed cabdi iyo saadiq xareed cabdi iyo maa'ido xareed cabdi iyo aabba aadan cabdi nuur iyo adeer xareed cabdi nuur iyo eedo qabow cabdi nuur iyo eedo raxmo cabdinuur iyo ayeeyo xakiimo gaabi macow iyo ayeeyo aamino gaabi macow iyo dhammaan asxaabta waxaa kale oo taaniya dandirayaa deeqo cali maxamed iyo cali xaaji nuunow iyo shukri jinow nuur iyo farxiyo jinow nuur iyo cibaado xasan nuur iyo timra xasan nuur iyo siciid cabdi siciid alcadaala iyo bishaaro maxamed xaaji iyo ibraahim maxamed xaaji iyo cabdiraxmaan oore maxamed abshir xasan ibraahim iyo axmed maxamed xaaji iyo aadan xasan maxamed iyo maxamed nuur aadan iyo mukhtaar cabdiqaadir axmed iyo safiyo cabdulqaadir axmed dhammaantood waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxaana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan maxamed aadan cabdi iyo ladan aadan oo arooskoodu uu ka qabsoomay gobolka baay waxaanay leeyihiin arooskiina aamiin goormee kugu dambaysay codkii cabdihani xaashi
qabtaan hileen hileen qabtaan hileen hileen hileen kalingaxay haween qadigan dhule dhule dhuleen Laftan hilen, hilen. Ha hilen, kallin gaxay haween. Qadigan dhule, dhule, dhuleen. Kallin gaxan haween. Qadigan dhule, dhule, dhuleen. Tepki kalgacal kalilijiye Tepki kalgacal kalilijiye Lilijiye Lilijiye Wanihi kaligay kaligay Wanihi kaligay kaligay Wanihi kaligay kaligay kalligay wadnihii kalligay kalligay ceebkii kalgacal kalilijiye ceebkii kalgacal kalilijiye lilijiye lilijiye Ponihi kaligai kaligai, ponihi kaligai kaligai, ponihi kaligai kaligai, ponihi kaligai kaligai. Atatai lila, yutuai daude. Atatai lila, yutuai daude. Rupigiyo adan, tagad kufureen lufigiyo adaan tagad kufureen lugoyada kadhaw kadhawr isahay guriga ku loogayo walamaaye caashaqa halumin halumin halumine caashaqa halumin caashaqa halumin halumin halumine caashaqa halumin
ambalyadan waxay naga soo gaartay sahre aadan cabdi samiiro aadan cabdi jaalle aadan cabdi cabdikuus aadan cabdi iyo cabdinaasir aadan cabdi Suu- sawde aadan cabdi iyo sawde aadan cabdi falastiin xareed khaalid xareed iyo kalsoon xareed iyo sadiiq xareed maa'ido xareed iyo aaba aadan cabdinuur dhammaan asxaabtani waxay u hambalyaynayaan maxamed aadan cabdi iyo ladan aadan sacdi oo ku aqalgalay gobolka baay waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allahjan kala siiyo aamiin heesta ugu dambeysa dhegeystayaal ee aan idinku macsalaameyn doono galabta waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta caashe cabdu maleyka iyo weliba maxamed axmed kuluc iyada ayaana ugu dambeysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan garabey daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ilow ilow aan silmaadi fargita wadid ilow ilow aan silmaadi fargita wadid ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw inti horeeto waa looga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala idhowne inti horeeto waa looga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inanku arko dooni maaye i don't want to see you ana ana مش عايزة أشوفك mimi hapa na sitaki kukuona wewe mimi hapa na sitaki kukuona wewe
ilow ilow aan silmaadi forgetababtid ilow ilow aan silmaadi forgetababtid ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw cedduu eedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne cedduu eedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan dunayaay I'd want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا كونا ويوي ميمي ميمي نتاكا كونا ويوي
amurhaa ilaahay ha eersan waxbaa ku afgabadsan amurhaa ilaahay ha eersan waxbaa ku afgabadsan adigoo eedaysan hakuhuusi adkaysan adigoo eedaysan hakuhuusi adkaysan
خلدي الرويل وهالراعن عطلتي عني زياد كانن خلدي الرويل وهالراعن عطلتي عني زياد كانن وددكو يانو إنو أغانن وددكو يانو إنو أغانن af soomaali carabi ingiriis sooxili furgada ilow ansi sahaaw
أبو من فضلك تفضل إبليس فرقة اللو أنسى السحاو
ma ilowna ma isuur samaana علي لها ما إلونا أوتلتنا ما كيقنا yes yes ma ilowna uliyo dirkeed maahana علي لها